kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga v o a oo aad xiliyadan kala dhegeysataan toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la yeesheen dalalkaasi waddamada turkiga iyo iiraan waa kan xuseen barre aadan oo soo diyaariyey soona jeedinaya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan diiradda ku saari doonno isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xidhiidhka ay la leeyihiin waddamada turkiga iyo iiraan dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xidhiidhka u dhexeeya dalalka khaliijka gaar ahaan xidhiidhka ay sacuudiga iyo imaaraadku la leeyihiin quwadaha islaamka ee kale ee turkiga iyo iiraan dhaxal sugaha awoodda badan ee dalka imaaraadka carabta maxamed bin zaayid ayaa bishii hore booqday dalka turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi rajab tayib erdogan sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee imaaraadka shakhbuut bin zaayid oo ay walaala yihiin dhaxal sugaha ayaa toddobaadkan booqday dalka iiraan isagoo la kulmay madaxda dalkaasi haddaba maxaa lagu macnayn karaa booqashooyinkan waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya maxamed cali ciye oo xidhiirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain booqashada madaxda dalka imaaraadku ay ku kala tegeen dalka iiraan iyo dalka turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaadhan haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda bariga dhexe waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo wakhtigii uu xafiiska ka tegey madaxweynihii donald trump muddadii afarta sannadood ee uu xafiiska hayay bariga dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta xaaladaasi oo ahayd xaalad isku soofayn iyo iska horkeen waddamada khaliijka iyo guud ahaan waddamada bariga dhexeba waxaa dhacday in bariga dhexe uu u kala baxo laba bloog labada bloog oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in imaaraadka iyo sacuudiguna ay daraf ahaadaan guruub ay maamulaan iiraan iyo turkiga iyo qatar iyo guruub ay ku jiraanna ay daraf kale noqdaan taasi waxa ay keentay colaad muddo taagnayd kadib waxaa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka maraykanku waxa uu keenay weji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyey isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka iiraan taasi waxa ay keentay in waddamadii khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xadhigga iiraan iyo turkigaba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed yimaado iyagana looga baahan yahay in weji cusub oo siyaasadeed ay la soo baxaan taasi waxa ay keentay marka dalka imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xidhiirkiisa dalka turkiga iyo dalka iiraanba uu soo celiyo dalka turkiga waxaan ogsoonnahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca teknolojiyada hubka haddii la qiimeeyo dhinaca kale turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare usoo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya waddamadan carabta ee lacagta haysta iyaga naftoodu waxay u baahan yihiin inay xidhiirka waddamadan carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan waxaan ogsoonnahay in ay ku soo dagaaleen imaaraadka iyo turkidu dalka libiya iyaga oo soo kala taageerayay quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama iska soo horjeeday oo aan ogsoonnahay turkidu in ay ka muujiyeen cudud aada u ballaadhan oo aan laga hadli karin taasina ay keentay in aanan qalin karaynin ama marnaba laga gaban karaynin awoodda ay turkidu maanta leedahay marka wejiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca dhinaca kale haddii aan iiraan u noqonno iiraan waxaan ogsoonnahay maanta in ay ku dadaalayso in dib loo soo nooleeyo heshiiskeedii nuclearka ee labadii kun iyo shan iyo tobankii waxaa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafi siyaasadeed ama firaaq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordha caalamka waxaa timiday marka in wadamadii khaliijku ay isku dayaan in ay xidhiirka iiraan soo nooleeyaan waxaan ogsoonnahay in labadii kun iyo sagaal iyo tobankii iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo in colaaddu ay aada u fogaato waxaa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wadda la arkaynin laysku adeegsado in siyaabo fara badan laysku dhibaateeyo waxaasoo dhan waxay keentay markaa in isku soo dhowaasho siyaasadeed ay ka bilaabato waddamadan bariga dhexe taasi waa midda sababtay in ay imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay waddamada bariga dhexe way ugu quwad weyn yihiin in xidhiir wanaagsan ay la yeelato arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan uu booqasho ku marayo dalalka khaliijka isaga oo arbacadii shalay gaadhay magaalada dooxa ee caasimadda qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi waana booqashadii ugu horreysay ee maxamed bin salmaan uu ku tago qatar tan iyo labadii kun iyo toddobiyo tobankii markii uu xumaaday xidhiirhka labada dal waxaa xusid mudan in isla shalay oo arbaco ahayd uu dalka qatar gaadhay madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan socdaalka maxamed bin salmaan ee khaliijka ayaa lagu macneeyey mid muujinaya isbeddel siyaasadeed sida uu faahfaahinayo maxamed cali biixi oo ah saxafi ka faalooda siyaasadda bariga dhexe muddo badanna kasoo shaqeeyey warbaahinta dalkaasi sacuudiga haatanna ku sugan dalka kenya waxaa la odhan karaa booqashadaas waddamada ku tegey waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed iminkana waxaaba soo baxaya sinyaalo muujinaya in sacuudiga iyo turkigu labaduba ay garowsadeen in la gaadhay xilligii maxay tay la dhammayn lahaa khilaafaadka u dhaxeeya markaad eegto marka wadamadan oo dhamme iminka waxay u muuqdaan inay dib u baandhaynayaan kaadharhkoodii siyaasadda oo maxay haytay wadamadan imaaraadka iyo sacuudigu ay maxay haytay iminka ay noqdeen uun ama ay u muuqdaanba shimbir garabla markii taraa meesha ka tegay deetana ay doonayaan maxay haytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay wakti badan kusii lumin ay maxay haytay laakiin xaaladda la dejiyo arrinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaalo xumi dhammaantood soo wajahday oo maxay haytay wadamadan oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo laysku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay laakiin arrinta iiraan waxaan u malaynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arrinta turkiga cadaawada u weyne waxay kala dhexaysay sacuudiga iyo iiraan bay ahaayeen laakiin imaaraadku wuxuu u muuqday maxay haytay qawda maqashii waxna haw qaban oo sacuudiga afkunbu maxay haytay ka taageeraya inta badan laakiin xidhiir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay haytay number adaga ayuu la lahaa eeraan imikadana la leeyahay laakiin inay sacuudiga eeraan isku soo dhadhawaadaan waxay ku xidhan tahay baan u malaynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay sacuudiyiintu ka qabaan iiraan iyo xulufadooda oo ay maxay haytay sida ururada xisbullaahi iyo xuutiyiinta reer yemen khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isu geeyo dhaqdhaqaaqyadan socdaha ay muujinayaan in khaliijka iyo turkiga iyo iiraan ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo cabdicasiis saalax cumar oo ku sugan dalkan maraykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda waxaa muuqata in wadanada khaliijka oo ay hogaaminayaan imaaraadka carabta iyo sacuudigu iyo wadanada turkiga iyo iiraan ay hadda isla afgarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawada u dhaxaysay oo ay laga maarmaantahay in si uun la isku afgarto sidaa darteed waxaad moodaa hadda in arrin ku cusub mandiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyey in lagu dhaqmo taas oo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toosa layskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal layskaga hor yimaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay laysla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo waxaan ogsoonnahay turkiga iyo imaaraadku inay libiya iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas sidoo kalena ay isku hayaan xidhiirhka masar oo ay turkiga iyo masar isku fiicnayn dhinaca kalena ay imaaraadka iyo masar aada iskugu fiican yihiin iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa dhinaca lagu kala duwan yahay ayaa haddana toddobaadkii hore wakhti oy wafdi imaaraadkii ku joogeen turkiga la wada saxeixday heshiisyo ganacsi oo aada muhiim u ah ilaa tobaneeyo mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badani ku baxayso in lagu heshiiyey taas oo laga wada hadlay iyaduna maaragtay xidhiirka labada wadan inay isku soo dhowaadaan dhinaca kale wadanka iiraan iyo imaaraadka waxaan ogsoonnahay in iyaguna meelo kala duwan ay iskaga hor yimaadaan sida yeman dagaalka yeman oo kale ay si toosa iskaga hor yimaadaan iyagoo kala taageeraya iiraan oo xoosiyiinta taageerta iyo imaaraadka iyo sacuudiga oo isbahaysiga carabta wata oo halkaas maaragtay dagaal ugu dhexeeyo sidoo kale imaaraadka iyo iiraan ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduuddooda oo lahaanshaheeda la isku hayo waxaa kaloo jirta israa'iil oo cadowga koowaad ee iiraana inay imaaraadku xidhiir fiican la samaysatay dhinacyadaa oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi imaaraadku uu ku tegay iiraan oo iyadana le heshiise lagu saxeixday xidhiirka wadanka labada wadanna in maaragtay lasoo celiyo laga wada hadlay marka taas waxay kutusaysaa in si baragmatiga loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar laysku hayo laskaga hor iman karo haddana la wada shaqayn karo laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah sida uu sharxayo maxamed maxamuud caalim oo ka faalooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka fiinland waxaa moodaa barnaamij siyaasadeed inuu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale taasoo ah in dalka turkiga oo ordogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka tunis masar cimaaraadka sacuudiga meel walba ka jira iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda ordogan hogaamiyey ee dalalka khaliijka iyo markii khaliijku isqabteen uu qatar la saftay iyo eeraan oo dagaalkii sacuudiga iyo imaaraadku ay galeen yeman aqoon badan iyo diyaaradaha doloorkas lagu dhibaateeyey dalka sacuudiga oo shiica badan ay ka kacda dalalka khaliijka oo ciraaq shiica degan baxreyn shiica degan imaaraadka shiica degan sacuudiga shiica degan marka waxay moodaa imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo dhinacanna salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isaga soo laga wada heshiiyo turkiga iyo khaliijku soo dhowaadaan maadaama qatar saaxiib la ahaa haddana isagu uu doonayo heshiis wanaagsan dhinacanna eeraan iyo khaliijku soo dhowaadaan oo kacdoonka ka dhexeeya dalalka muwaadiniinta shiicada iyo sunniga ah ee ama baxreyn wada degan ama sacuudiga wada degan ama imaaradka wada degan ama cumaan wada degan ama yeman wada degan oo sidii hore loogu wada noolaan jiro loogu wada noolaado isku soo dhowaanshaha khaliijka turkiga iyo iiraan ayaa isbeddel ku samayn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saamaynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo maxamed cali ciyo oo ka tirsan jaamacadda coventry ee dalka britain waxaan ogsoonahay soomaaliya suudaan masar iyo liibiyaba in ay saamayn aad u weyn oo siyaasadeed uu khilaafka khaliijku ku lahaa laakiin haddii ay siyaasadda khilaafka ku salaysneed ee waddamada khaliijku ay meesha ka baxdo ay isbeddel siyaasadeed iman doonto waxaa tusaale kuugu filan dalka soomaaliya oo aan maanta innagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aad noo saameeyey taasi oo keentay in la isku haysto siyaasadda dalkeenna in wadamada waddamada khaliijku ay isku soofaynayaan siyaasiyiinteenna mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay dhinacyo la kala safan yihiin dhinacyaa la isku kala haystaa lacagaa loo kala adeegsanayaa kooxaa la kala wataa waxyaalahaasoo dhan baa meesha ka baxaya inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee waddamadu ay kala leeyihiin waxaa kaloo imanaysa in isbeddel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan ogsoonnahay iraan in awood siyaasadeed oo kale ay la timid laakiin waxaa dhammaan waxaasoo dhan isku soo xeerinaysa in lasoo afjarayo haddii khilaafkani la xalliyo ama ay soo dhammaataba dagaalkii muddada ka socday dalka yeman in khilaafka maanta ka taagan dalka lubnaan ee labaduba aan ogsoonnahay in balogyada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala odhan karo in waxaasoo dhamme ay soo afjarmayaan dhinac wanaagsanna la isugu imanayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgeliyo